bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allah wslm claa nabiyina muxamed wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabu taxriimi makka ay haadaakani baabu bayaani taxriimi makka mako xarimaadda la xarimay oo xurmada loo yeelay darteed loo xarimay caddaynteediibu u baab yahay baabkan oo maka marka iyo waxay ka mid tahay labada xaram mid ka mida weeyaan midna gaar makana hadda gaar buu u sheegayaayo waa kan madiinana uu sheegi doonaa meel aan labadaa meelood ahayn oo xaram ahna ma jirto xataa masjidul aqsaa iyo baytalmaqdisba ha ahaatee sideeday barako u leedahay baytalmaqdis laakiin xaram ma aha oo axkaamtii xaramka uu leeyahay iyadu ma laha geedaheeda in la jaro iyo in la ugaarteeda la ugaarsada iyo waxaa lama reebin walidaalika xaramku waa laba uu keliya mid saddexaad ma jiro waa maka iyo madiina qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana axmed bnu xambal qala ahbarana اlwaliid bnu muslim qaala ahbarana alwsaaciyu qaala xadaanii yaxya yacni bna abi kaiir can abi salmata can abi hurayrata qaal lama fataxa allaahu alla markuu u furay calaa rasuulihi rasuulkiisa makata maka oo u furay qaama الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam nebigu waa istaagay fiihim iyaga dhexdooda ayuu ka dhex istaagay faxamid allaha allow ammaanay waatnaa calayhi wuu faalleeyey uma qaala waxa uu yidhi ina allaha xabasa can makata alfiil ina allaha alla xabasa can makata maka wuxuu ka xabisay uu ka celiyey alfiila maroodiga wasallada calayhaa wuxuu ku diray rasuulahu rasuulkiisiibuu ku diray iyo walmu'miniina iyo mu'miniinta waxaa laga qaadanayaa marka maka in xoog lagu furtay oo annahaa futixat canwatan ee sulxi iyo heshiis inaan lagu furanin sida raajixoo jumhuurtu ay qabaanna saas weeyaan keliya culammada waxay ka hadlaan haddii xoog lagu furtay maxaa dhulkeeda loo qaybin waaye iyo hanaa'im maxaa loogaga dhigi waaye laakiin taas imaamkay u taallaa hadduu isagu sidaa maslixo u arkay haddii kalaba ayb dadkeedana maxaa asraya maxaa biis looga dhigi waaye imaamkaa iska daayey marka bay oo rasuulka calayh isalaatu wasalaam laakiin adillo fara badan marka la fiiriyo tan ay ka mid tahay iyo inuu nebiga galay xadiidkii asagana bukhaari uu warinayey anna rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam dakhala makkata wa calaa ra'sihi almiqfar nebiga maka ayuu galay isagoo koofid bereed oo dagaalka koofidiisa wato kulli waxay tusaysaa in markaa maka sulxi aan lagu furanina canwa lagu furtay iyo xoog ayb wa innamaa uxillat lii saacatan ilaahay wuu ii xalaaleeyey maka aniga wa innamaa uxillat lii waa la ii xalaaleeyey mako saacatan baa la ii xalaaleeyey gelin oo min annahaari maalinka ka mida uma hiya xaraamun uma hiya iyadu xaraamun weeyaan ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha cid dambe oo inay ku dagaal gasho ibtidaa'an yacnii ay dagaal ku bilowdo lama oggola haddii marka qof isagu qalad soo galay uu soo galo meeshaas ee uu markaa aan laga bixin karin ilaa in lala dagaalo ma ahane sidee la yeelayaa culammada qaar sida ugu roon waxay yidhaahdaan in la xayiro oo marka isagu si uu isku soo dhiibo haddii la heli karo in lagu dagaalamo ma aha haddii si kale loo waayana de markaa in lagu dilo wax dhibaato ah ma laha ayb saasay dhahayaan uma hiya xaraamun waa mid xaaraam uu yahay ku dagaalkeeda ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha laa yucdadu lama gooyo shajaruhaa geedkeeda lama gooyo walaa yunafaru lama didiyo sayduhaa ugaarkeedana lama didiyo haddii marka geeddeedana lama gooyo jumhuurtu waxay qabaan marka geedaha iyaga iskood u baxo waayo kuwa uu bani aadamku beero waa goyn karaan alimaamu shaafici laakiin wuxuu leeyahay mid bani aadam beero iyo mid kale midna ma bannaano geedaheeda in la jaro ayb laa yucbadu shajaruhaa geedkeeda lama gooyo lama jaro walaa yunafaru sayduhaa ugaarkeedana lama didiyo marka ugaarka lama didiyo haddii la in la dilaa min baabi owlaa waay marka ma bannaanaba didistii didintii keliya keliyaba la diiday walaa taxilu ma xalaal aha luqatatuhaa baadideeda ilaa limunshidin mid yaboohinayo maahan baadida meeshaa marka laga qaadana ma bannaana ilaa limunshidin dhinaca baadidana maka waxay uga duwan tahay meelaha kale iyada baadideeda litamalluq looma qaato qof inuu milkiyo meelaha kale laakiin intaad qaadato hal sano inaad naadisid haddii wax kuu imaado aad weyso waa iska qaadan kartaa waagii marka ninkeeda u yimaadana waa iska bixina laakiin maka asalka horeba maba loo maba la milkin karaba labaatan sano haddaad doonto agtaada ha taalo waa inaad u naadiso haddii kale ha qaadin ayb faqaama cabbaasun cabbaas ayaa markaa istaagay ow qaala ama waxa uu yidhi qaala alcabbaasu cabbaas waxa uu yidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow ila alidkhira geedka idkhirka layraa maahane idkhirku marka waa nooc cawska maka ka baxo nooc ka mida waa waa baal marka sidii caws oo kale u baxo waaye waxay ku samaystaan marka saqafyada iyo dadka marka la duugaayo kale xararada iyo waxa ay hoos saaraan meelaha ay ka dulduleelo ayay ku daariyaan ay ku buuxiyaan dadka waana hursadaan oo dadka biraha iyo tumo iyaguna way isticmaalaanoo dab ayay ka shitaan naam idqirku marka kaas waa nabaad marka ay maka aad caan ugu tahayba ayb ilalaanana la helaba ayb ila alidqira geedkaa idqirka ma ahane fa innahu isagu liqubuurinaaba iskale qubuuraheenna oo qubuurahan ku samaysannaa wa buyuutinaa guryaheennan ku samaysannaa riwaayo kale waxay leedahay fa innahu liqaynihim reer maka dadkooda tumaallada ah ayaa birta ku dhalaashada oo shito ayb faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi ila alidkhira geedka idkhirka ma ahane istinaa marka ibnu cabbaas cabbaas ila alidkhira uu yidhi istinaau talqiin istinaau talqiinin marka ila alidkhiradan dambe nebigu marka ma ma loo waxyooday mase ijtihaad ahaan buu sidan u yidhi in loo waxyooday u badan tahay ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa istinaha inuusan dhib lahayn hadduu daaho waxyar ilaa hadda su-aal baa nebiga la weydiiy warkiisii hore iyo ila alidkhirada ila alidkhirada dambe iskuma xirna waa kala dambeeyaan dhib male marka usuuliyiinta aad uga hadla qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi wasaada fiihi wuxuu ku daray ibnu lmusafaa can ilwaliid faqaama abuu shaahin abuu shaah baa istaagay rajulun min ahli اlyaman nin reer yaman ah weyaan abuu shaahu faqaala waxa uu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo uktubuu lii ii qora faqaala rasuulu اllahi sala اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi uktubuu liabii shaahin ninkaa abushaah layidhaa u qora qultu lilawsaaciyi waxaan ku idhi buu yidhi weliid baa dhahayee maa qowluhu muxuu u jeedaa qowlkiisa uktubuu liabii shaah ayb qaala waxa uu yidhi haadihi alkhudbata khudbadan u qora waay allatii samica min rasuuli illahi sal ly slam nebigu uu ka maqlay khudbadan nebigu uu ka maqlay in loo qoro yaa loo jeedaa halkanna marka mas'alaa ka soo baxayso in xadiidka la qori karo oo arrintaa ay bannaan tahay xadiid muslim ku jira isaga wuxuu leeyahay lama qori karo oo nebigu waa reebay taas marka waxaa lagu xambaarayaa haddii qur'aankii iyo xadiidka in laysku dhex qoro ayaa la diidaya waxayna ahayd markii laga cabsanayo inuu xadiidka iyo qur-aanka ay isdheeh galaan markii laakiin laga aamin noqday waa in qur-aankii iyo xadiidkii labadaba la qoro way bannaanaatay haddana waa laga aamin yahay xadiidkan marka wuxuu tusayaa maka inay xaram tahay oo geedihii iyo ugaartii iyo in lagu dagaalamo iyo waxa dhan in la reebay waa ujeedkii loo baabaystay yaa ku jiro qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala akhbaranaa jariir wahuwa ibnu cabdilxamiid addabi can mansuurin can mujaahid can daawuusin can ibni cabbaasin fii hadihi اlqisati qaal walaa yuqtalaa lama yacnii lama guro khalaahaa xashiishkeeda lama guro walaa yuqtalaa khalaahaa cawska jilicsan yaa laga wadaa isagana lama guro yacnii cawska yaryarkaa ee jilicsan lama guro iyadana cawskeeda lama guro ayb n marka nabaadkeeda jilicsanee cawska qallalan ee qoyan lama guro ayb markuu qallalo lama guro waa xashiishka ayb qaala xadaثna أxmed bnu xambal qaala akhbarana cabdالraxmaan bnu mahdiy qaala akhbarana israa'iilu can ibraahiima bni muhaajir can yuusuf bni mahak huwa yuusuf ibnu mahak ibnu bahzaad ayb iqatun akhraja xadiiثahu asxaabu اlkutub الsitta can ummihi hooyadii marka musayka ayaa la yidhaha magaceeda can ummihi musayka ayb almakiya laa tucrafu xaaluhaa oo majhuululxaal weeyaan ibnu khusaymana wuxuu yidhi uu tilmaamay inuusan u aqoonin raawi aan ahayn wiilkeeda can caaishata radia allaahu canha qaalat qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow alaa nabnii laka miyaanan kuu dhisaynin biminan mina beytan guri miyaanan kaaga dhisaynin ow binaa'an ama dhismo yudiluka adiga ku hariyo min ashamsi qoraxda kaa hariyo faqaala waxauu yidhi laa maya innamaa huwa munaaqu man sabaqa ilayhi innamaa wax kale ma ahane huwa mina deegaankeedu munaaqu man qof degaankiis weeyaan sabaqa ilayhi u soo hormaro meel wax laga dhista ma aha mina ninkii u soo hormaro ayaa iska leh maxaa wax iiga dhisaysaan haddaad wax iiga dhistaan haddana ma la fujinaayo mina meel waxaa weeyaan in acmaal lagu guto loogu talagalay cid gaar u leh male iyadu guryo in laga dhistaa ma bannaana mino dhexdeeda marka wuxuu leeyahay ciddii soo hormarto deegaankeed ah waayo oo meel inta degto haddana iskaga tegayso markaa nebigu wuxuu leeyahy innamaa huwa munaaqu man sabaqa ilayhi qofka u soo hormaro makaanu degistiisa wa ayb xadiidkan ibnulqataan alfaasi wuxuu yidhi xadiidku waa daciif liannahu min riwaayati yuusuf ibni maahak ibni maahak can ummihi musayka wahiya majhuulatun laa nacrifu ayb laa nacrifu rawaa canhaa hayru bnihaa laakiin ibnulqayim wuxuu leeyahy wasawaabu taxsiinu اlxadiid sida sawaabka xadiidku inuu xasan yahay faina yuusufa bna maahak min aلtaabiciin waqad samicu almahaani وبن cمر وبن عabاaس cبdاللh بن cمر وqad rawىa can أmhi وlam يuclam فيiha jarxu hooyadii wax jarxiga looma oga وmiثل hada الxadيiثi xasn cinda أhli الcilmi bالxadيiث buu yidhi dadka xadiidka cilmiga u leh xadiidkan agtooda waa ka xasan wuxuu u wadaa marka majhuululxaal طabaqaat الtaabiciin طabaqaatu kibaari الtaabiciin hadday joogaan qofka yacni majhuululxaalku haddii uu dabaqadiisu dabaqatu kibaari taabiciin oo kale uu yahay dhib ma lahan oo culimmada qaar badan in badanoo ka mida waa soo dhoweyn ibnu xajar iyo dahabi iyo xataa sheekh ilalbani sida uu buxuud badan ku qoray waa soo dhoweeya xadiidka sidaasoo kale ah marka ibnulqayim markuu leeyahay xadiidkan xasanun cinda ahli اlcilmi wuxuu u jeedaa majhuululxaalka dabaqadaasoo kale joogo dhib ma leh ahlcilmiga agtooda sidaas laakiin isagoo sheekh ilalbani xadiidkan uu daciifiyey ayb kaaga muxuu ku dhiga hoos iyo waxbuu ku sheega ayb marka waa un qaraa'in wax ku tacalluqa lacalla marka qaraa'in kale iyo inuu yani binaan calaa qaraa'ina ukhraa inuu ku daciifiyo marba inuu si yeelo marka qaacido guud ma leh majhuululxaalka isagoo qaacido mudarida ma leh marka in la isku khilkhilaafo waa dha xadiidkuna hadda macaanida uu ka hadlaayo macno saxiixa oo maka hadda waxaa weeyaan qofkii ugu soo hormara inuu degayo oo meel ay tahay mabiid iyo axkaam ay markaa ku ay ku tacalluqdo qofka usoo hormaraa marka degaya meel dhismo ee laga samaysta ma aha ama dadka wax idaaraynaya wax maamulaya iyagoo aday dadka u kala nadaamiyaan dhib male dadka unbaa dego un meesha qaala alimaam abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana alxasan bnu caliyin wahuwa alxulwaaniyu qaala akhbaranaa abu caasim wahuwa nabiil can jacfar bni yaxya bni hawbaan wahuwa maqbuulu min aلثaaniya أhرج xadيiثه الbخاaرiي وأbو dاود وبن mاجه qال أخبرنيi cmاaرة بن ثوبان وهuو xijاaزiي msتوuر أhرج xadيiثه الbخhاaرiي في الأdب المفرد وأbو dاود وبن mاجه qال xadثنيi موسى بن bاdاn وهuو xijاaزiي mجهuuل majهuuلcayn midkan أhرج xadيiثه أbو dاوuد qاaل أتyت يعلى بن أمية ayaan u imid صxaabigii faqاla إنa رasuuل اللhi صلى اه علي sلم qاaل nبgu waxa uu yidhi ixtikaaru طacaami cuntada oo la kaydiyo si dadka ay ugu qaaliyowdo quutu daruuriga fi lxarami xaramka dhexdiisa lagu sameeyo ilxaadun weeyaan waa dembi samayn fiihi xaramka dhexdiisa lagu dembi samaynayo yacnii ilxaadun fi lxaram ilxaadka xaramkaana maxaa la yidhi marka waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin aliim waa khatar buu ka wadaa marka ayb xadiidkan marka waa daciifoo laba nin majhuululcayna iyo mid majhuululxaala iyo mid maqbuula ku jiraan oo lagu hadlay ayb saasuu marka daciif ku yahay oo culammada qaarna waxay yidhaahdaan saxa min qowli cumar isagoo cumar uu sidan yidhi ayb yay ansaxday de ixtikaarku awalba ma bannaanaynoo xadiid muslim ayaa ansaxayo dhahayo laa yaxtakiru ilaa khaaiun laa yaxtakiru ilaa khaa'iun muslim baa wariyey qof gef u qasdaaya mooyaane cid kale ixtikaar ma samayso mar hadday sidaa tahay ee xaramkii haddii lagu sameeya marka soo dembi badan ma noqonayso marka macnuhu isagu sidaa xaggaas kaleu jiraa laakiin xadiidkan waa daciifsa sanadkiisa ixtikaarka iyana kitaabka marka kitaabulbuyuuca iyo meelaha ayuu ku keenayaa quutu daruuriga unbawna galaa isaga waxyaabaha aan daruuriga ahayn maba galaba ixtikaar ixtikaarku keliya waxa daruuriga abuu galaa oo haddii dadka laga kaydiyo inay yacnii sicir barar iyo baahi iyo sababi karo ama waxyaabaha aan daruuriga ahayn waa kaydsan karaa qofqaala alimaam abu daawuud raximah اllahu tacaala baabun ay hada kani baabun baab weyaan fii nabiidi siqaayati siqaayada nebiidkeeda caddaynteedii u baab yahay siqaayada marka waa aroorka biyaha biy maa-u zamzamka la soo bixinayo ayb maa-u zamzamkii marka in nebiid inta lagu radiyo zabiib ama timir nebiidku waxaa weeyaan biyaha in lagu radiyo zabiib ama timir marka laba nooc weeyaano marna waa xalaal marna waa xaraam inta uusan qalayaan iyo karkar intuusan gaarin maalin ama laba maalin oo kale hadduu jiro badana male sakraan male waa sharaab caadiyo casiirkan la cabo kala haddii laakiin dhowr maalmood uu meeshii ku qamiirsanaado khamri ayuu isku beddelaa oo khamrada laftirkeeda waa un cinab la radiyey taasoo kale marka nebiidkaas waa xaaraan marka culammada nebiidku ay leeyihiin waa xaaraan oo waa muskir midkaas amaa midkan hadda xadiidkan uu tilmaamayo iyo abwaab dambe uu noogu keeni doono kitaabul adcima iyo meelaha uu ku keeni doono ka nebigu uu cabay waa wixii saddex maalmood ka yar maalin ama laba maalin iyo in loo radiyo bxoogaa markaa dhanaan uu yeesho kaas isagu marka waa bannaan yahay midka kale waa xaaraam midka bannaan ayaa hadda laga hadlaya biyihii zamzamka marka haddii lagu radiyo qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xdثna cمر بن cwn وهuو أbو cثمان الwاsطي البزاar ثqة hbt أkرج xadيiثه أصحاaب الكتب الستة qال أنbأna khالد وهو طحاn khالد بن cبدالله الwاsطي عن xmaydi وهuو xmayd بن أbي xmayd الطويل عن bكر بن cabdاللaahi وهuو الmزني qاala qاala رaجuل لبن cabاas ninbaa iبن cabاas wuxuu ku yidhi ma baalu أhli hada الbeyti qoyskan xaalkoodu waa maxay yasquuna nabiida nebiid ayay dadka waraabinayaan wa banuu cammihim qoyska uu sheegayana waa reer banilcabbaas ilaa siqaayada ayagaa lahaan jiray ibnu cabbaas uu weydiinayaa qoyska uu sheegayana waa qoyskiisii reer cabbaas xaalkooda waa maxayoo dadku ay nebiid u waraabinayaan wabanuu cammihim ilmo adeeradoodna holooyinka kale yasquuna alabana cana ayay dadka waraabiyaan walcasala malab iyo wasawiiqa sawiiq marka wuxuu leeyahy ma bukhli baa u geysta abukhlun bihim bukhli iyaga dhexdooda a miya am xaajatun mise mase baahi baa jirta maxaa u geeyey ma xaajo baa u geysay mase bukhli baa u geeyey iyagu maxay nebiidka dadka u waraabiyaan dadka kalena ay marka siqaayada la soo aado ay caano iyo u qaybiyaan iyo iyo yanii iyo malab iyo sawiiquna waa yanii daangada la shiiday ayb iyo u jeedaan marka ibnu cabbaas buu saa ku leeyahay faqaala ibnu cabbaas ibnu cabbaas waxa uu yidhi maa binaa min buklin ay maa fiinaa inaga dhexdeenna min buklin bakhiltinima ma aha walaa binaa min xaajatin wa xaajaana inaga dhexdeenna ma aha walaakin dakhala rasuulu llahi sal ll ly slam nebigaa soo galay calaa raaxilatihi isagoo gaadiidkiisa saaran wa khalfahu gadaashiisana usaamat bnu zayd uu yahay fadacaa rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam bisharaabin nebiga sharaab buu u yeertay fautiya binabiidin nabiid ayaa loo keenay fa shariba minhu waa ka cabay nabiidkii wa dafaca fadlahu hambadiisiina wuxuu u dhiibay ilaa usaamata usaamo fa shariba minhu waa ka cabay uma qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi axsantum waad wanaajiseen wa ajmaltum waa qurxiseen kadalika sidaadaas oo kale fafcaluu yeela fa naxnu inagu haakadaa sidaasa saasaan yacni aannu yeelaynaa laa nuriidu ma rabno an nuqayira inaan doorinno maa qaala rasuulullahi sal ll ly slam waxay nebigu yidhi halkaasay ka timid uu leeyahy marayb marka nebiga ayaa intuu noo soo galay sharaab isiiya buu yidhi markaasaan nebiid u dhiibnay nebiidkii markuu cabbay ayaa marka waxa uu yidhi qaybtii kale hambadiisiina usaamo ayuu siiyey markaasuu yidhi waad hagaajiseene sidaanoo kale yeela marka min daaka alyowm nebiidka inaan dadka siinno taas amarkaa nebiga ayuu ka socdaa ee annaga buqli nagu jira maaha caano iyo waa dhiibi karnaa buu leeyahay nam marka qofku waxa uu is leeyahay yanii waxaa dhici karta shaygu inuu si u maleeyo xaqiiqadiisuna inay si kala tahay marka inuu istifsaar weydiiyo ruxansay ku dhacday saanay ku dhacday laakiin hadduu suu udanni un iskaga sameeyo iskala dhaqaaqa suu udannigii iyo malaxumadiisa asagina waa isdhibayaa dadkeena marka oshigeeya halka maxalushaahidka marka waxaa weeyaan nabiidu siqaaya dadka marka la waraabinaayo yani maausamsamka marka la waraabinaayo haddana in khidmo kale loogu daro oo cabitaan iyo wax la waraabiyo xujaajta marka loo khidmeeyo carabtuna waa u kala tartamaysa siqaayada laakiin waxaa gaar u lahaa bani اlcabaas ayb baabu اliqaamati bimaka taasbukuxigo bismi illahi raxmaan raxiim idin qoray idinka anuu saas ii qoraa marka masqooyinka inay saa kala yihiin ya maya matnigu iigu qoray adi kaaga muxuu dhiga ay baabu liqaamati bimaka maka nagista nagaadista lagu nagaado cadday xukunkeeda caddaynteediibu u baab yahay yanii in maka lagu nagaado markaa xukunka caddayntiisii u baabiya yacnii maka marka qofka yaa ku nagaan karo yaan ku nagaan karin qofka yani intees ay ku nagaan karaan dadka iyaga laga reebay inay muddo mucayana ku nagaadaan qaala alimaam abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaana alqacnabiyu wa cabdullahi bn maslamata bni qacnab qaala ahbarana cabdulcaziiz yacni daraawardiy can cabdiraxmaan bni xumaydin whuwa cabdiraxmaan bnu xumayd bn cabdiraxmaan bni cawf cabdiraxmaan bin cawfuu galaa iqatun akhraja xadiidahu asxaabu lkutubi sirta annahu samica cumara bna cabdilcaziiz ayuu maqlay cumar bn cabdilcaziiz bni marwaan bn alxakam alumawi amiiru اlmu'miniin hooyadiina umu caasim binti caasim ibni cumar bn اlkhaaab ayb oo hooyadii cumar cumar baa awow u ah yas'alu isagoo su'aalayo asaa'iba bna yaziid ayaan maqlay saa'ib bnu yaziid saxaabiga hal samicta ma maqashay fii liqaamati nagaadista bimakata maka lagu nagaado shay-an wax ma ka maqashay qaala waxa uu yidhi akhbaranii ibnu اlxadramiy calaa ibnu اlxadrami ayaa ii warramay oo ii sheegay annahu samica rasuula اllahi sal ll slam inuu nebiga ka maqlay yaquul isagoo dhahayo lilmuhaajiriina isagoo ku dhahayo muhaajiriintii annahu samica rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam yaquul nebigoo dhahaya ayuu maqlay lilmuhaajiriina iqaamatun saas waa lilmuhaajiriina muhaajiriinta iqaamatun ayay leeyihiin nagaadis inay nagaadaan bacda asadri xajka marka laga soo fulo ka gadaale alaaan inay ku nagaadaan saddex maalmood fi lkacbati kacbada inay ku nagaadaan ayay leeyihiin mafhuumkiisu marka saddex wixii ka badan iyaga uma bannaanaan muhaajiriinta sababtuna waxay tahay dabcan markii hore beled ay ilaahay dartii uga tageen inay haddana ku soo laabtaan baa la diidaan amaa hayru اlmuhaajiriin waa iska joogi karaan iyaga waanu ku noolaan karaan dadkii maka fatxu maka iyo kuwii islaamay iyo muslimat اlfatxi iyo dadkii ka dembeeyey iyo dadkii aan soo hijiroonin reerbaadiyaha ahay iyo ansaarta laftirkooda iyo dad ka mida waa iska degi karaan iyagu maka laakiin ninkii maka uga soo tegey ilaahay dartii inuu dib ugu laabto iyadoo daar islaama xataa loo diiday oo daar islaam noqotay markaan annahu samica rasuula اllahi sal ا slam yaquulu nebigoo dhahayuu maqlay maquulu qowlkii marka waa jumladan lilmuhaajiriina iqaamatun lilmuhaajiriinada marka iqaamatun waa jumladaas dhan khabar oo soo hormaray waa iqaamatuntana mubtado dambe wa aniga wuxuu ileeyahy annahu samica rasuula اllahi sal ا slam yaquul yaquulu lilmuhaajiriina macnuhu wuxuu u ekaanaya marka nebiguu maqlay isagoo muhaajiriinta ku dhahayo iqaamatun bacda sadri alaaan fi lkacbati tarkiib sax ma noqon karo calaamadaha marka uu calaamadaha yanii calaamaadka fawaasisha iyo ayuu khalday dabcadu ay qaladay labada dhibco iskor saaranoo yaquulu lilmuhaajiriina kadib buu labada dhibic kore isaga labada dhibci ka dambeeya waa maquulkii saasa wax loo dhigaa laakiin yaquuluda in labada dhibic laga dambaysiiyo waa sida saxdaa nebigaan maqle yaquulu isagoo dhahay warkaas waa dhan yahay wuxuu nebigu yidhi marka lilmuhaajiriina iqaamatunay leeyihiin mararka qaar calaamaadkan dabcada hadday hallayso fahamkaa xataa yaa lagu dhibtoodaa xataa lilmuhaajiriina iqaamatun bay leeyihiin bacda sadri alaaan fi lkacbati ka dambeeya marka iyaga saddexdaa kadib looma ogola maxaa yeeley nin muqiimuu noqona inuu nagaadana looma ogola ayb baabun ayadaa kani baabun baab weyn asalaatu salaada fi lkacbati kacbada dhexdeeda lagu tukado kacbada dhexdeeda yacni meeshan madow in inta qofkii albaabkeeda inta la furo iyada gudaheeda la galo salaadda lagu tukanayo qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xadثna الqcنبي عن mالك عن ناaفع عن cabدالله بن cمر أنa رasuuل اللhi صلى اه علي وسلم dخلa الكacبaةa nebiga kacbadii buu galay huwa isaga iyo usaamaة بن زayd iyo cثmaan بن طلxaة الxajaبي waa ninkii kacbada furaheeda waxaana sidan loogu bixiyey n waa min أhli min xajabaة الكacبة dadka kacbada ilaalinteeda iyo furaheeda iyo lagu ogaayey ahay iyagun baana nebiga ugu daayey markii maka u furtay iyo wa bilaalun iyo bilaal ayaa gudaha kacbada galeen fa aqlaqahaa calayhi waa ku soo xiray dabcan si markaa dadku aanay meesha ciriiri u noqonin famakata fiihaa nebigu waa ku nagaaday qaala cabdullaahi bni cumar waxa uu yidhi fasaltu bilaalan baan weydiiyey xiina kharaja markuu soo baxay yani ibnu cumar cilmiga sida u dalbaaya iyo yani fawaa'idda faa'iidaysigeeda ayay tusaysaa markiiba waa ku soo orday markaasuu wuxuu yidhi nebigu muxuu sameeyey maadaa sanaca rasuulu llahi sal l slam nebigi muxuu sameeyey faqaala wuxuu yidhi jacala camuudan can yasaarihi tiir ayuu bidixdiisa yeelay wa camuudayni laba tiirna can yamiinihi midigtiisa ayuu yeelay wa alaaata acmidatin saddex tiirna wara'ahu gadaashiisu yeelay wa kaana albeytu kacbada yowmadin maalintaa calaa sittati acmidatin lix tiir ayuu gudaha ku lahaa uma sallaa marka nebigu waa tukaday kadib xadiidka waxaa laga qaadanayaa kacbada in gudaheeda lagu tukan karo bacd alculamaa baa waxay leeyiin laguma tukan kara sababtoo ah haddaad meel u jeedsato meel kaleo kacbadii ka mida ayaad istidbaar ku samaynaya yani qofka kacbada dhexdeeda hadduu ku tukanayo qayb kacbada ka mida marka u jeesto dhabarkiisa qayb kaleo isla kacbaduu maraa marka qibladii buuba ka jeedaa bay leeyihiin laakiin nebiga hadduu ku tukaday qiyaaskaa wax saxa ma noqonayo way bannaan tahay in lagu tukaday xadiid aan marka dhammaystirnay yani war badan baa ku jira qaar marka xadiid ibnu cabbaas oo gadaal u ka keenaya iyo yaa ku jiraan qaala xadaanaa cabdullaahi bn moxamed bn isxaaq aladramiy wahuwa aljazariyu aladramiyu almawsiliyu iqatu akhraja xadiidahu abu daawuud wاnnasaa'iyu qaala akhbaranaa cabduraxmaan bnu mahdiy can malikin bihada alxadiidi lam yadkur isawaariyi ma sheegin tiirarka qaala uma sallaa waa tukaday wa baynahu wa bayna alqiblati isaga iyo qiblada alaaatu adrucin yani tiir ee saddex dhudhun ay u dhexayso baynahu wa bayna alqiblati hadda waxaa loo jeedaa baynahu wa bayna aljidaari isaga iyo gidaarka oo sutrada u ahaa saddex dhudhun baa u dhexaysa xadiidkan baa marka waxaa laga qaatay qofka sutradiisa inuu u dhowaado oo meesha uu taagan yahay iyo sutradu saddex dhudhun inaynan ka badnaanin isaga iyo sutradiisa saddexda dhudhunna waxaa laga taakaynayaa meeshuu taagan yahay meeshuu ku sujuudsan yahay lagama taakaynaya maxaa meeshuu ku sujuudsan yahay iyo sutradiisu mamaru shaatila u dhexayn jirta ayb waxaa looga qiyaastay culammada marka qaarkood qofka haddaanu sutro dhiganin saddexdaas dhudhun unbaa loo qiyaasaa isaga laftirkiisa saddexda dhudhun ha ag marin wixii ka shisheeya haddaad marto awalna uunan sutro dhiganin wax dembiya male dhib male qaala xadaana cuثmaan bnu abi shayba qaala akhbaranaa usaamatu can cubayd illaahi can naafic can ibni cumar can اnebiy sal slam bimacnaa xadiidi alqacnabiyi qaal wanasiitu waxaan iloobay an as'alahu inaan su'aalo kam sallaa inta ragcadooda uu tukaday ibn cumar marka marka salaad ma tukaday buu su'aalay inta ragco ma weydiinin xadiidkanna muslim baa warinaya qaala xadaanaa zuhayr bnu xarbin qaala akhbaranaa jariiru can yaziid bni abi ziyaad wahuwa alhaashimiyu daciifu can mujaahidin can cabdiraxmaan bni safwaan wahuwa alxajabiyu wahuwa aljumaxiyu yuqaalu lahu suxbatun wa qaala albukhaariyu laa tasixu akhraja xadiidahu abu daawuud wabnu maaja qaala qultu licumara bni alkhadaab baa waxaan ku idhi kayfa sanaca rasuulu llahi sal ly slam nebigu sideebuu yeelay xiina dakhala alkacbata markuu galay kacbada qaala sallaa rakcatayni laba ragcuu tukaday waa kaa iyadana mid danna xadiidkan marka isaga waa saxaax oo mutaabacaad wax buu leeyahy inuu laba ragco tukaday buu halkan xadiidkanna lagu sheegay waxaad haysataa marka xadiidkii qisadii bilaal xadiidkii bilaal iyo midkan cumar cumar isagu markaa lama joogin laakiin kolley saxaabo unbuu ka maqlay qaala xadaanaa abu macmar cabdullaahi bnu camr cabdullaahi bnu camrin cبd اللh بن cمر بن أbي الحجاaج قال أخبرnا عبدالوارث هو بن سعيid عن أyوب عن عكرمة عن iبن عabاaس أن النبي sلى الله عليه لي وsلم نبga لma qadima mkta maka markuu soo galay abaa waa diiday an yadkula الbeyta beytkii inuu galo kacbada وفيihi الآalihaةu iyadoo ay ku jirto asنaamtii faأmara bha waa la أmray faأkhrijad waa la saaray qaala faأkhrija suuرaة إbrahim إbrahim masawir ay إbrahim ku sheegayeen ayaa la bixiyey waismaaciila iyo ismaaciil wa fii aydiihimaa labadooda gacmood al-aslaamu qoryihii ay ku jiraan intay sawir ka dhigeen ay labadooda gacmoodna ay geliyeen qoryihii ay ku qaybay ku qaybsi dalbanayeen alaslaam iyagoo saddex qori ayaa nin walbaa lahaan jirin midna nacam ku qoranta midna laa midna eber u yahay markuu dana iyo xaajo uu leeyahay waa midkii u soo baxo ayuu ku camal falaya marka waxay ka wadaan ibraahim iyo ismaaciil ayaa waxay samayn jireen alistiqsaamu biاlaslaam iyagaasaan ka keennay bay rabaan inay dhahaan faqaala rasuulu lahi sal slam nebigu wuxuu yidhi qaatalahum ullahu allah lacnado allah dilo wallaahi laqad calimuu way ogaayeen mastaqsamaa inaynan ku qayb dalbannin bihaa aslaamtaas qadu weligood aslaamtaa inaynan ku qayb dalbannin weligood way ogaayeen maag iyo kibiray u yaalaan cilmi la'aan ma haynin qaala uma dakhala albeyta ayuu galay kacbadii fakabara fii nawaaxiihi dhinacyadeeda ayuu ku takbiirsaday wa fii zawaayaahu iyo yacnii meelaha derbiyadu isaga yimaadaan xaglaha uma kharaja waa tegey walam yusalli fiihi ma uunan ku tukanin riwaayada ibnu cabaas marka iyadu ma tukanin buu leeyahay walidaalika marka nebigu awalan beydku kacbada markuu galay xajatulwadaaci ma ahayn horta hal mar buu kacbada galay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaana waxay ahayd fatxu maka afartiisii cumro saddexdii cumro iyo xajkiisii midna ma gelin kacbada walidaalika manaasigta ka mid ma ahan kacbada dhexdeeda in la galo lagu tukado marka keliya uu galay waxay ahayd fatxu maka markii maka la furtay waana markaas yani sidan uu tilmaamay ibnu cabaas marka takbiiruu sugay salaaddii u anfiyey bilaalna takbiir ma sheegin salaad buu sheegay walidaalika marka salaaddana waa jirtaa takbiirtuna waa jirtaa marka oo waxaa la leeyahay bilaal marka uu sheegay takbiirta marka uu sheegay salaadda cindahu cilmun wاlmuhbitu muqadamun cala الnaafi ibnu cabaasna maba la jooginba isaga marna wuxuu weydiiyey usaama oo la joogay usaama marka riwaayadiisa marna waa tukaday marna ma tukanin baa tegay iqdiraabaa marka riwaayada yani khilaafna waa ku jira nooc yani ikhtilaafaa jiro amaa riwaayada qisada bilaal iyada wax iqdiraab ikhtilaaf midna ma laha saa darteed marka dhinacaasoo dhan waxaa lagu rajaxayaa riwaayatu bilaal labada xadiidna bukhaari waa wariyey laakiin midda bilaalo isagu rajaxay bukhaari ayb ibnulqayim baa marka baxi aad u cajiib badan ka sameeyey zaadka qolooyinka marka waxbaan jamcinaynaa dhahayana dariiqadooda wuxuu ku tilmaamay dariiqatu ducafaa'i naqdi inay tahay dadka naqdigooda oo daciifka yahay oo markay mas'alo iska hor timaadaba tacadud ku ordo aa dad marka cilmigooda ou daciif yahay buu yidhi dadka tacadudka ku orda mar walba qisadii baa tacaduday marsaan u yeelay qolooyin baa waxay leeyihiin yacnii ibnu cabbaas markan uu leeyahay walam yusalli fiihi waxay ahayd cumrooyinkiisa mid ka mida midda bilaalna waxay ahayd fatxu maka marka wax tacadud la yidhaha ma jiraan uu leeyahay dariiqada naqdiguna waxaa weeye sida bukhaari marayo in la yidhaha xadiidka bilaal in laga hormariyo xadiidka ibnu cabbaas oo la yidhaha salaadda maadaama bilaal uu sugay almuhbitu muqadamun cala annaafi iyo wejka kale lagu rajaxayo ibnu cabbaas isagu maba jooginba meeshaas keliya un dad buu su'aalay markii uu dadka weyddiiyeyna usaama ayuu su'aalay marna waa axaadiistu waxay leedahay waa tukaday marna ma tukanin ikhtilaaf marka iyo ikhtilaaf la'aan ikhtilaaf la'aantaa la hormarina ayb ibnu cumarna inuu bilaal weyddiiyaa sugnaatay uu yidhi haa ma tukaday nebigu wuu ku tukaday marka mas'alada marka halkaasaa marka laga adaa waana hal mar marka uu galay waana fatxu maka waxaan tacadudkaa ma jiraan ibnu xajar laftirkiisa fatxulbaariga isagu waa baxiyey meeshan macan isagu laftirkiisa qisada bilaal dhinaca salaadda iyadaa lagu rajaxa middan takbiirtana way jirtaa dabcan oo bukhaari maadaama uu soo saaray waa iyaduna ziyaado kala waa oo iyadana markaa lahayo bilaal marka inuunan takbiiraadka maqlin baa dhici karta salaadda uu arkayo uu soo tegiyey marka xadiidna wuu keenayaa usaamo laftirkiisa riwaayada uu dhahayo ma tukanin xadiid marka waxaa uu keenayaa in nebigu u diray masawiradii derbiga ku dhegganaa orodoo bax wax lagu masaxo oo lagu tirtiro ama lagu baabi'iyo doon ayuu yidhi marka waa tegey baalihii marka waxyaabahaasuu doonay wuu soo laabtay isagoo marka salaad inuunan arkin baa dhici karta usaama binaan calaa daalika marka wuu maqnaay intuu maqnaa nebigu inuu tukaday waa dhici karta oo bilaal bilaal oo gooljoog u noqday isagii markuu anfinayana wuxuu ka wadaa bixasabi cilmihi iyo degdega uu la yaabay intuu baxay soo laabtay haddana nebiga salaad aan ku jirin armaan la tukanin buu is yiri aduu marka axaadiidta saasu xaafidka uu leeyahay laakiin ka mid maaha in lagu tukadaa waa fiicantahay dhib ma leh laakiin manaasik ulxaj ma aha baabu salaati fi اlxijri ayaadaa kani baabu bayaani xukmi salaati salaadda xukunkeeda caddayntiisii uu baab yahay fi lxijri lagu tukado xijru ismaaciilka xijrigu waa meeshan marka labada tiir ee xajarka iyo marka iyo rugnulyamaaniga ma ahane labada kale shaamiyeenka ayay xigaan waa marka meel yar xayn daaban xayndaab yar loo sameeyey si aynan dadka markay dawaafayaan u gelin maxaa yeele xijrigu wuxuu ka mid yahay beydka ilaa lix toddoba dhudhun beydkuu ka mid yahay derbiga hadda kacbada ay ku taaganta marka laga soo socdo ilaa lix toddoba dhudhun dhulkaas bannaan beydka ayuu ka mid yahay ninkii meeshaas maree ku dawaafo dawaaf xowla alkacba uma xasilin marka laakiin iyagu waa wareejiyeen xayndaabay u sameeyeen xayndaabka kulligiis beydka ka mid maahan laakiin waa intii lix dhudhun ah ibnu xajar saasuu dhahaya ayb xijriga marka maadaama uu beydka ka mid yahay ninkii ku tukado kaannahu inuu kacbadii ku tukaday lamid tahay qaala marka waxay yidhahdaan bacd innaas xijrigu waa qabriga nebi ismaaciil iyo hooyadiis abaash ku duugan waxaa sax maa waxna kama jiraan wax de tilmaamayna ma leh sanad saxiixa ku tilmaamay ma jiraan bal ismaaciil kacbada isagaa wax ka dhisayn markii alla uu amraayeyna wuxuu amray meeshaan inay maxallu cibaada tahay meel dadka lagu duugo inaynan ahaynoo an dahiraa beytiya lilaa'ifiina waalcaakifiina warukaci asujuud ayb qaala xadaana alqacnabiyu qaala akhbaranaa cabdulcasiiz ayb can calqama huwa calqamata bnu abi calqama can ummihi hooyadii marka waxaa weeye murjaana ayaa leedaha murjaana callaqa calayha albukhaariyu fii kitaabi alxayd ayuu tacliiq ahaan uga soo saaray wahiya maqbuulatun akhraja xadiidaha albukhaariyu tacliiqan waabu daa'uud waanasaa'i waatirmidiyi can ummihi can caa'ishata annaha qaalat kuntu uxibu waxaan jeclaa an adkula albeyta inaan kacbada galo oo usallii fiihi aan ku tukado faaqada rasuululahi sal l slam nebiga wuu qabtay biyadii gacanteyduu qabtay faadkhalanii fi lxijiri xijru ismaaciil ayuu igeliyey faqaala wuxuu yidhi sallii tuko fi lxijri ku tuko idaa aradti haddaad doonto dukhuula albeyti kacbada geliddeeda fa innamaa huwa xijrigu qidcatun weeyaan min albeyti qayb kacbada ka mida fa inna qowmaki qowmkaaga iqtasaruu way la gaabteen oo nafaqadii bay la gaabteen oo gacantoodii baa yaa xagga xoolaha ayay waayeen waxay ku dhammaystiraan xiina banow markay dhisayeen alkacbata kacbada markay dhiseen fa akhrajuuhu min albeyti beytkii bay ka saareen marka ay ka bixiyeen mar haddii xijiriga lagu tukado in kacbadiio lagu tukaday ay la mid tahay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii dukhuuli ilkacbati kacbada gelisteeda axkaamtaa caddaynteediibu u baab yahay qaala xadaanaa musadadun qaala akhbaranaa cabdullahi bnu daawuud wahuwa alkhuraybiyu can ismaaciila bni cabdilmelik huwa ismaaciil bn cabdilmelik ibn abi sufayra ibnu abi sufayra saduuqun kaiiru اlwahmi akhraja xadiiثahu albukhaariyu fii juزءi rafci اlyadayn wabu daawuud watirmidiy wbnu maaja can cabdillahi bn abi mulayka can caaئiشha ana اnabiya salى اllahu عalيh ali wasalam nebigu kharaja min cindiha agteedu ka baxay wahuwa masruurun isagoo faraxsan uma rajaca ilaya wuu ii soo laabtay tiri huwa ka'iibun isagoo murugaysan faqaala wuxuu yidhi innii dakhaltu lkacbata kacbadii aan galay walow istaqbaltu haddaan qaabili lahaa min amrii arrinkayga arrinkayga walow istaqbaltu hadday ii laabnaan lahayd min amrii arrinkayga mastadbartu wixii aan ka soo tegey wixii aan ka soo tegey hadda hadday ii dhinnaa lahaayeen maa dakhaltuhaa ma aanan galeen kacbadii innii akhaafu waxaan ka baqayaa an akuuna inaan ahaado qad shaqaqtu inaan dhibay calaa ummatii ummaddeeda korkeeda ile beydka gelistiisuna waa dhib badan tahay waa meel yar ummadahan hadda isugu tegaayo xajka haddii la yidhaha beydka in la galo waa waa sunna waa manaasigta xajkay ka mid tahay dee waaba lagu la'an lahaaba beydkiina ma deeqo marka sidaas u jeedaan xadiidku laakiin ninkaa ismaaciil ibn cabdilmelik ibn abi sufayra ayaa ku jira oo kaiirulwahmiga ah laakiin xadiidka ibnu khusayme iyo xaakim iyo waa saxiix yeeleen iyo tirmidi qaala xadaana bnu sarx wasaciid bnu mansuur wamusadadun qaaluu akhbaranaa sufyaanu can mansuurin alxajabiy qaala xadaanii khaalii mansuur alxajabi huwa mansuur bnu cabdiraxmaan alxajabiyu waxaa dhashay safiya bintu shaybaa dhashay qaala xadaanii khaalii khaalkana uu sheegaya abtiga waxaa weyaan musaafic ibn cabdillaahi ibni shayba haddii musaafic ibn cabdillaahi ibni shayba isaguna safiya bintu shayba ay dhashay abtigiis miya mase waa in abtigiis waay in abtigiis waay can khaalidan marka tawjiihay u baahan tahay ay leeyihin marka culimmada nooc waxaa ku jira majaaz ah marka yani wuxuu u jeedaa marka can khaaliy ninkaa oo reer abtiyaalkay ah saas uu ka wadaa sidii nebiguba uu sacd bnu abi waqaas uu ugu tilmaamay inuu abtigiis yahay abti adooyadii la dhashayna ma aha waa reer bani zuhra ayuu ka wadaa ama waxaa dhici karta uu leeyahy saaxib badilmajhuud ibnu inay ka dhacday bacd nasaakh dadkii nasaakhiinta inay ibnu ka tageen oo ay ahayd xadaanii ibnu khaali abtigay wiilkiisa waa musaafic marka riwaayada marka saxay noqone laakiin wax nuskhooyina oo aan arkay oon ku arkay ibnudaas ma lahan waa iska ixtimaal xadaanii khaali wuxuu u jeedaa marka musaafic ibn cabdillaahi bn abi shayba musaafic ibn cabdillaahi bni shayba ya ibn cabdillaahi hadduu xataa ibnu shayba yidhi awowgii unbuu isaga nisbeeyey maane musaafic ibnu cabdillaahi ibni shayba kaas oo musaafican ma yani safiya lama dhalanin eedday u tahay safiya bintu shayba isaga xadaanii khaalida dhahaya imaamtiilma eedayihi can ummii hooyaday wuxuu iiga sheegay oo safiya binti shayba ah qaalad waxay tihi samictu alaslamiyata ayaa waxaan ka maqlay aslamiyadana waxaa la yidhaha marna alaslamiya laydhaha marna asulamiya imra'a min bani sulaym ayb ibnu xajar baabu mubhamaat almubhamaatu fi الnisa wuxuu yidhi laa tucrafu samictu alaslamiyata taquulu iyadoo dhahayso qulti licumaana baa waxaan ku yidhi cumaan bnu dalxaw maa qaala laka rasuulu lahi sal slam nebiga muxuu kugu yidhi xiina dacaaka markuu kuu yeedhay qaala waxa uu yidhi inii innii nasiitu waan iloobay an aamuraka inaan ku faro an tukhamira inaad daboosho alqarnayni labada gees labadan gees marka waxaa dhici karta inay iyaga laftirkooda musawiro iyagu ay sameeyeen ay ahayd labada gees marka waxaa weyaan wankii nebiyullaahi ismaaciil lagu furtay ayay waxay u sameeyeen marka ayay sawireen wankii geesihiisii bay sawir ka dhigeen ayb marka jurmi bay u sameeyeen derbigii bay ku dhejiyeen ama way sawireen ama inay tahay labadii geesooda marka allahu aclam bacd alculamaa kolley waxay dhahaan shuraaxda qaarkood waa masawiradii meesha ku jiray ayuu ka mid ahaa labadaas gees oo wankii lagu furtay nebiyullahi ismaaciil waxaan iloobay buu yidhi an aamuraka inaan ku faro an tukhamira inaad daboosho alqarnayn labada gees labadii geesooda wankii fa innahu laysa yenbaqii ma habboona an yakuuna fi lbeyti kacbada dhexdeeda inuu ahaado shayun shay yashqalu lmusallii midka tukanaya mashquuliyo kacbada dhexdeeda shay qofka tukanaya mashquulina inuu ahaado ma aha in lagu tukan karayba daliil u tahay mar kacbada dhexdeeda qaala bnu sar khaalii ayuu yidhi musaafic ibnu shayba ayuu isagu u sheegay laakiin waa musaafic ibnu cabdillahi bni shayba ayb haddii musaafic ibnu shayba la yidhaha awowgii baa loogu magac daray maane shayba ma dhalin ruwaadda ka mid maaha qof marka musaafic ibnu shayba oo safiya la dhashay maba jiraba baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii maali lkacbati kacbada maalkeeda kacbada maalka loo soo hadiyeeyo maal baa loo soo hadiyeey jiray kacbada oo jaahiliyadii iyo bacda iyo islaamkii kadib hadaayaad ayaa kacbada marka lagu soo waqfi jiro oo loo keeni jiray maalkaa marka see la yeelaya qaala xadaana axmed bnu xambal qaala akhbaranaa cabduraxmaan ibnu muxamedin almuxaaribiy can الshaybaaniy wahuwa sulaymaan bnu abi sulaymaan ashaybaani fayruuz iqatu akhraja xadiian asxaabu kutub sita can waasilin ilaxdab waasil ibnu xibbaan alaxdab iqatu habtun akhraja xadiian asxaabu kutub sita can shaqiiq wabnu salma can shayba yacni ibni cumaan shaybat bnu cumaan ibni dalxat alxajabi lahu suxbatun ayb qaala waxa uu yidhi qacada cumar bnu lkhaaab cumar bnu khadaab baa fadhiistay fii maqcadika booskaaga alladii anta fiihi hadda adiga aad fadhiso yanii shaqiiq buu sidaa ku dhahaya meesha hadda aad ii fadhisoo kale ayaa cumar soo fadhiistay faqaala waxa uu yidhi cumar laa akhruju ma baxayo oo adduunka ka tegi maayo xataa aqsima intaan ka qaybiyo maala alkacbati kacbada maalkeeda kacbada maalkeeda ilaa aan ka sadaqeeyo on ka qaybiyo adduunyada ka tegi maayo oo inaan ka baxo ma jecli qaala waxa uu yidhi qultu waxaan ku idhi shay baa dhahayee maa anta bifaacilin adigu ma tihid mid sidaa yeelaayo ma yeeli kartid yacni sidaa qaala waxau yidhi balaa inaanan yeelin iska daaya la afcalanna waan yeelayaa qaala waxau yidhi qultu waxaan idhi maa anta bifaacilin ma yeelaysid sidaa adiga qaala waxau yidhi lima oo maxay maxaa dhacay qultu waxaan idhi lianna rasuulallahi sal ly slam rasuulka qad ra'aa makaanahu booskiisa ayuu arkay iyo wa abuubakrin abuubakarna maalkaas booskiisaas uu taagan yahay wou arkay wahumaa labadoodana axwaju minka adiga waa kaaga baahi badnaayeen ilalmaali maal maal la qaybiyo oo la sadaqeeyo adiga waa kaaga baahi badnaayeen oo iyagii baa haddii wax la sadaqaynaya kaaga baahi badnaa inay wax sadaqeeyaan oo adiga wakhtigaagii futuuxaad badan baaba dhacay ayb wahumaa axwaju minka ila almaal falam yuxarikaahu ma aynan dhaqaajinnin maalkaas meeshiisii kama aynan dhaqaajinnin nusaqa qaar falam yukhrijaahu ma aynan bixinnin kama aysan bixinnin bay leeyihiin marka ma yeeli kartid adiga waxaa laga qaadanayaa marka tarkiga deliil inuu yahay marka cumar marka sidaan myaan rabaa inaan same ma samayn kartid maxaa dhacay nebigii iyo abuubakar oo kaaga baahi badan muqtadihii muqtadahan aad u sadaqaynaysoo qaa'im ah oo waagii nebiga abuubakar joogay ayay haddana bixinnin oy ka tageen marka adnoo inaad ka tagto ood uga dayato tarkiga ah uga dayato faqaama cumar waa istaagay fakharaja waa iska tegey marka cumar marka farahu ka qaaday marka waxaa laga qaadanaya marka fiihi yanii fadiilatu cumar cumar fadiiladiisa xadiidka uu caddaynayaayo xaqa haddii loo sheego inuu u soo noqon jirin sida isagu rabo waa ka tegi jiray sida xaqa yahay buu raaci jiray ninkaabaa u sheegay waa yeelay walow ninka u sheegaayaba nin uu ka fadli badan yahaba ha ahaado haddii la doono marka kacbada maalkeeda sideeda sidiis in loo daayay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan baabkan marka biduuni tarjama ayuu qoray waana dhacdaa waa ku yar tahay laakiin abu daa'uud bukhaari baa aad u badiyey marka haddii marka baabkii hore unbaa calaaqo u la leeyahay weyaan yacni baabkan hadda aan soo dhaafnay iyo midka soo socda nooc calaaqa ka dhexaysa abu daawudkiisa waa aad buubu ugu yaryahay hadda ka hor ma u malaynaa inaan soo marnayba baab oo tarjamo ka maran ma soo marin se ila tahanlaakiin bukhaarigu aaday ugu badan tahay qaala xadaanaa xaamid bnu yaxya qaala akhbaranaa cabdullahi bn alxaari can moxamed bn cabdillaahi bni insaan aaa'ifiyi can abiihi kadib muxuu dhiga can abiihi can curwata bni zubayr can الzubayr ayb cabdullaahigan marka isagu waa haqafi aلطaa'ifi layinun akhraja xadiiثahu abu daawuud can abiihi isaguna marka waa layin insaan aلطaa'ifi waa layin layin اxadiiث labadooda marka waxaa weeyaan laba ضaciif can curwata bni zubayr can الzubayr qaala lama aqbalnaa maca rasuuli illahi sal ll cl slam nebiga markaan la soo qaabilnay oon la soo jeesannay min liyata liya meesha la yidhaha aan kala soo jeesannay xataa idaa kunnaa markaan intaan ahaanay cinda sidrati gobka agtiisa markaan ahaanay waqafa rasuulu ulah sal l slam nebiga waa istaagay fii darafi alqarni اlswadi yacni alqarnu اlswad geesteeda ayuu istaagay marka daraf alqarni اlaswad waxaa weeyaan yani taagga taagga madow taagga yarkaa ah kamada yarta taagga ah ee madow agteeda yani geesteeda ayuu istaagay xadwahaa ku aadankeeda fastaqbala wuxuu qaabilay markuu sidaa yeelay fastaqbala nakhiban meeshaa nakhib la yidhaah ayuu u jeestay bibasarihi araggiisa ayuu kula jeestay wa qaala maratan marna waxauu yidhi waadiyahu nakhib waadigeedii ayuu araggiisii kula jeestay uu eegay wa waqafa waa istaagay xata taqafa annaasu intay dadkii ka istaagaan wa waqafa waa istaagay xata taqafa qaafkaa soo horeeya xata اtaqafa intay ka istaageen annaasu dadkii kulluhum dhammaantood waa waxaa weeyaan waa waqafa itaqafa waa mudaawaca ku jirta nebigaa istaagay iyaguna istaaggii bay ku adeeceen oo marka waxaa weeyaan taa waxaa ku jirta marka mudaawaca xata اtaqafa annaasu intay dadkii ka istaageen kulluhum dhammaantood uma qaala waxa uu yidhi ina sayda wajin weji meesha la yidhaha waa waadi daaif u dhowo daa'if waadi u dhow inna sayda wejin weji waadiga la yidhaaha dooxadaa ugaarteeda wa cidaahahu geedihiisa waa weyn xaramun xaram weeyaan lama taaban karo muxarimun muxaramun lilaahi ilaahay dartii loo xarimo wadaalika kaagaana qabla nusuulihi daa'ifa intaanu daa'if degin wa xisaarihi intuunan daa'if hareeraynin liaqiif aqiif darteed intaan u hareeraynin xadiidkan waa daciifoo laba qofoo daciif ayaa ku jiraan waxaana laga qaataa marka weji saydu wejin meesha weji la yidhaha ugaarteeda inay xaaraam tahay imaamu shaafici isagoo qaatay oo wuxuu leeyahay meesha weji ugaarteeda waa inaan la taabanin marka xadiidka ku soo arooray kolley waa daciif meel marka makiin madiino xaram ahna ma jirto oo ay xaaraam tahay ugaarteeda iyo geedaheeda baabun fii ityaani اlmadiinati madiine imaashadeeda caddaynteediibu u baab yahay xukunka caddayntiisa madiine in la yimaado madiina marka xajka markay acmaasha xajka ka mid ma ah madiine imaatinkeeda ama tegisteeda laysat min acmaali اlxaji oo manaasigta ka mid ma aha qofka intuu xajiyo gurigiis waa isaga soo noqon karaa xajkiisana waxba u dhibi mayso axaadiidta tilmaamaysa man xaja walam yazurnii faqad jafaaniina qofkii xajiye oon isoo booqanin waa igooye dhammaan waa wada daciif xufaadda xadiidka saasay tilmaameen xaafid alcuqayli iyo shaykhulislaam ibnu taymiye iyo ibnu cabdilhaadi fi saarim ilmunki iyo culammada agarkooda inay daciif tahay bay qabaan axaadiidtaas laakiin ziyaarada yacni masaajidka rasuulka ama qabriga nebiga iyada axaadiidtaas loo deliishan maayee axaadiid gadaal uu ka keeni doonaa loo deliishana marka ziyaarada lama diidana ogow laakiin waxaa la diidanya waxaa weeyaan man xaja walam yazurnii faqad jafaanii ayaa wax jira aan ahayn iyo man xaja qofkii xajiyo uma ataa ilaya aniga ii yimaado qabrigayga booqdo kaana kaman ra'aanii qof i arkay oo kale qof i arkay see ku yahay qofka nebiga arka saxaabiyo noqonaba amase yacnii waxaa weeyaan iyo axaadiidka baabkaa ku saabsan dhammaantood culummada yacnii waa waa daciif yeeleen calaa kulli saarimulmunkiga aad u qoraya cilalkeeda iyo aad isaga uga warramay subki ayaa marka wuxuu isku dayey taqiidiini subki yaa wuxuu muxaawaleeyey axaadiidtaas inuu bal wax u sameeyo walam yujdi shay waxba ma dheefa oo u keenayna ma jiraan shifaau siqaamka kitaabka uu u bixiyey marka waana midka uu radinaayo ibnu cabdilhaadi fi saarim ilmunki waa runtiina marka subki kitaabkaas yanii rakiba waxaa la dhihi karaa kulla sacdin wadaluul waa iska yanii takhabud aad u fara badan buu sameeyey oo ninkii marka isku akriyana uu dareemi karaisku akhriyana uu dareemi karo marka madiine in la yimaadaa iyadu waa waa sideeda sunno waa u tahay oo ama xajkii tag ama ha tegin madiina qofka isagoo yacnii markuu dadku hadda safarkan u suuragelaynin mar labaad iyay u tagaan madiina laakiin waxaa bannaan qofku inuu inta xajiyo gurigiis iska yimaado haddana madiina u safro waa bannaan tahay keligeed inaad madiina tagto adoon xaj aadinna waa bannaan tahay shaqo iskule maa laba camal oo kala gaara madiina marka maxaa loo tagaa iyada waxaa loo tagaa masaajidka nebiga in lagu soo tukado qabriga nebiga looma safree salaadda masaajidka nebiga waayo kunka salaadood u dhigan halkii salaad kun inaan qabriga nebiga loo aadaynin madiine keligiis bimujarad yacnii tabaciya qabriga nebiga waa loo tagaa mid tabaciya laakiin muhimku inuu masaajidka yahay waxaa ku tusaayo nebiga oo nool oo qabrigiisaba aan meesha ku oolin bay sunno ahayd in la tago ayb maxaa le nebigu markuu dhahaya salaatun fii masjidi haada salaad masaajidkayga lagu tukada kun salaadood ay u dhigantaa nebigu waa noolaayo ogow kunka salaadoodna dadku waa raadi jireen marka waxa loo tegaya waa taase maahan yacnii in markuu nebiga dhintay kadib kunka ajar ay leedahay kunka salaadood waa intuu noolaay w rasuulka calayh isalaatu wasalaam marka masaajidka asala marka marka masaajidka la tagaa farac buu noqonayaa marka tabaciya ayaa nebiga qabrigiisa abubakar iyo cumar loo booqanayaa qubuurtii ahlu baqiic shuhadaa uxud masjidu qubaa kulli waa litabaciya ayb qaal xadaثna msdd qaal akhbarana sufyaan can الzuhriyi can saciid bn اlmusayb can abi hurayrata can الnabiy salى اllahu alيyh ali wasalam qaal laa tushadu rixaalu rar lama adkeeyo yani gaadiid lama xirxiro oo lama adkeeyo yani lama safraa laga wada khabarun bimacna nahyi waaye ma bannaana in la safraa laga wada khabarun bimacna annahyi sidaa inay tahayna waxaa tusaya riwaayada muslim oo dhahaysa marka laa tashudduu alrixaala laa tashudduu laa oo naahiye ahaa gashay laa tushaddu rixaalu rar ama gaadiid lama adkeeyo ilaa ilaa alaaati masaajida loo adkeeyaa saddex masjid maahani masjid alxaraami wamasjidi haada iyo walmasjid alaqsaa ayb halkan marka istinahan istina mufaraqa w istinaaun mufaraq weeyaan mustanaa minhuga lama sheegin mustanaa minhuga lama sheegin laa tushaddu rixaalu inteen loo safraynin lama sheegin keliya saddexdii meeloodoo bannaanayd unbaa la sheegay bis ayaa istinaha kadib lagu sheegay mustanaa minhuga marka meeshan ka maqan waa halkee marka awalan siiqadan mustanaa minhuga in la jaro istinaa mufaraqa waxayba keentaa culamada qaar waxay yidhahdaan siiqa min siiqi alcumuum waay mar haddii la gooyey cumuumaa ku jira oo meel in loo safro cibaado loogu safro ay bannaan tahay ma jira saddexdaa masjid maaha waxaa laga hadlayaana waxay tahay buqco ama makaan barako uu leeyahay dartiis cibaado loogu safraa ma jiro walidaalika ma soo gelaya safar ganacsi iyo safar cilmi iyo waxaa maba soo gelayaan baalkan waxaynan u soo gelaynin qofka cilmiga doonayo hadafkiisu waa cilmi ee safarka yacnii meel ama makaan isagu uma caleemo saarno haddaad cilmi dalbaysa cilmiga waa wax kuu daran cilmiga haddaad jawhar ka hesho iyo haddaad kismaayo ka hesho meeshaad ka heshaad tegi lahayd laakiin jawhar ama biyooley kuguma mudno calan soo ma fahmin hortameel mucayanoo adi calan kuugu mudan yaha ma jiro waa cilmi ujeedkaada ninka tijaarada u socdana hadafkiisu waa tijaari ogow tijaarada hadduu ka helo marko iyo hadduu biyooley ka helo iyo hadduu ka helo kismaayo iyo hadduu hargeyso ka helo meesha unbuu aadaya marka meel baa barakaysan ee cibaadadeeda ajar gaara laga helaa ninkaas uma socdo marka mafhuumkii saxaabada iyo xadiidku ma soo gelayaan labadan ayb haddii marka sidaa aan la dhihin ee la yidhaa maya waxaa laga wadaa masaajid loo safraa ma jiro laa tushaddu rixaalu ilaa masjidin ilaa ilaa alaaati masaajid baa laga wadaa haddii la dhaho masaajid loo safraa ma jiro oo cibaado isaga ku gaar lagu gaar yeelo oo loo nadro ma jiro ilaa saddexdan masaajid maahane oo waxay leeyihin haddaad tidhaahdid ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan ku soo tukada masaajid ku yaalla magaalo hiblaayo meeshaad joogta isaga tuka saddexdan masaajid laakiin waa loo nadar iyaga waa lagu geli karaa ilaahay wuxuu igu leeyahy inaan saddexdan masaajid mid ka mida ku tukado masjid alxaraam waa lagaa rabaa nadarka inaad oofiso haddii marka sidaa la yidhaahdo dad badan marka waxay leeyihiin mustanaa minhuga waa masjid marka masaajid in loo safraa la diidayaaye lagama qaadanayo in lama diidaayo in qubuurta loo safro ayay dhahayaan xadiidkan marka looma deliishan karo shaddu rixaal ilaa qubuuri alambiyaa'i wasaalixiin yaa la diidayaa xadiidkan baana deliil a lama dhihi karo maxaa yeele masjid unbaa la diidan yahay ibnu taymiya wuxuu yidhahdaa haddii masjid la diiday min baabi owlaa waa meel kale marka qabri min baabi owlaa waa lanna faxwa alkhiaab waa dalaalada faxwa alkhiaabkuna dalaalo xoogan wey dalaalatu faxwa alkhiaab ayuu deliilu yahay faxwa alkhiaabka ama qiyaas jeli ah waaya haddii masaajid la reebay haddaad masaajid nadar ku gashood safaran u gelayaa may lagu yidhi kaagaan isaga tuko dee qabri inaad aadana masaajidkii ka owlaysaa haddii la diiday qabrigana waa waa xaguu joogaa qabri marka waa masaladii marka darbiga iyo taafiifka ay joogtaan xaggee uga baxsanayen masalada marka xadiidkan in sidan ay tahay oo asafar ilaa ziyaarati اlqubuur mamnuuc inay tahayna culammada shaaficiyada waxaa ku tegay abu moxamed iljuwayni iyo qaadi xusein abu moxamed iljuwayni marka waa waalida imaam alxaramayn imaam alxaramaynku ma waa waalidka waana min asxaabi ilwujuuh ayuu ka mid ahaa xanaabilada iyaga waxaa uga tageen abulwafaa ibnu caqiil iyaa ku tageen maalikiyadana qaadi ciyaad iyo rag badan baa saa ku tegey marka masaladu marka masale waxaa weeyaan culammadii hore ay qabaan ibnu taymiya masale uu bilaabay ma aha qubuurta ambiyada marka ama owliyada in safar loo aada ma bannaana xadiidkan bayna u deliishadeen taasaana marka waxay keenaysaa waana mas'alo weligeed khilaafkeeda muta'akhiriinta la yaqaanay ahayd dadkii muta'akhiriinta ahay madaahibtuna marka min mubiixin wa min muxarimin waaye qof waa sunno dhahaayo ma jiro waa mustaxab dhahaayo iyo waa dadkan dambe marka laga reebo raggii fiqiga looga dembeeyey horta waa sunna ma taallo ma bannaanta mise ma bannaanaan laysku hayaa dadkii dambow qowlka raajixaana waxaa weeyaan inaynan bannaanayn maxaa yeelay saxaabada xadiidkan cumuumay ka fahmiyeen oo abu hurayra intuu baxay ayuu duur saynaa tegey uu ka soo laabtay markaasaa basrata bnu abi basrata alkhifaari ayaa arkay xaggeed ka timid markaasuu yidhi duur sayna aan ka imid markaasuu wuxuu yidhi abu huray basra amaa innii low calimtu annaka tadhabu ilaa duuri saynaa haddaan ogahay inaad duur saynaa tegaysid aan ku ogaan lahaa maa kharajta ma aadan baxdeen maxaayla nebigan ka maqlay buu yidhi isagoo dhahaya laa tucmalu lmatiyu ilaa ilaa alaaati masaajid xadiidkaanu sheegay marka duur saynaana masaajid inuu ku yaallay lama sheegin abu hurayrana inuu masaajid madiine inta ka tago liajli masaajid darteed oo duursaynaa kusoo dukada inuu u taga macquul ma aha ee meesha wuxuu u tegey meeshaa ilaahay nabi muuse kula hadlay bal tagoo markaas barako iyo yacnii khayr ka raadi ayuu is yidhi isago marka ma aanu dareensanayn axaadiidtan marka saxaabigan markuu sidan u sheegay waa u qiray waa ka aamusa marka soo ma garan marka abu hurayra iyo basra ibnu cumarna sidoo kale nin baa wuxuu yidhi inaan tagaan rabaayo waxaan rabaa duur saynaa ha tegin maxaa dhacay xadiidkaanu sheegay marka qabri minbaabi owlaadi masaajid laysu diido dhuur saynaa laysu diiday in qabri ma soo gelaayo la yidhaahdo waa wax indhala-aan iyo cilmila-aan iyo jahli labada kolba marka haddii cumuumka la camal siiyo iyo haddii la camal siiyo kama sidaa masalada marka ibnu taymiya lagu xabisayna middaan waa masalatu ziyaara asafar ilaa ziyaarati qubuur alambiyaa weliba isagu ma sheeginba xataa macno kale masalada khilaafkeeda unbuu soo raray masalada inay masale khilaaf ku jira tahay buu soo raray oo dadkii dambe qowlkaanna adiladiisa aaduu u soo naqliyey masaladaa darteed baa marka lagu xadisay mana ahayn masale isaga keliya uu yidhiyo abuu moxamed aljuwayni iyoaba dhaheen waa kuwan fatxulbaariga iyo sharaxa saxiixu muslimka iyo kulli waa sheegayaan inay shaaficiyadu isku khilaafsan yihiin oo abu moxamed aljuwayni asafar ilaa qubuuri اlambiyaa'i waالsaalixiin xaaraan inay tahay inuu arkaayo bay sheegayaan maxaa marka ibnu taymiya loogu haystaa dadgabal marka masalada in ibnu taymiya bilaabay moodayaan bal dadkii hore asxaabulwujuuha shaaficiyadaaba qabeenba marka haddii marka dadku marka waa in loo sheegay la yidhaha wax aad u socotaan masaajidka nebiga ka dhiga ee qabriga nebiga ka dhiginina qabriga nebiga marka masaajidka ayuu li tabaciya u soo gela hadhow marka ilaa ninkii masaajidka tegey nebiga inuu salaamaa sunnaan waana min afdali اlqurubaat nebiga in la salaamo abubakar cumar iyo la salaamo sidaa la yaab xadiidkan marka kutubo badan iyo rasaa'il badan buu ibnu taymiya ka qoray mas'aladan ziyaarada laakiin kitaabka ugu faahfaahsan waa ikhnaa'iyada ikhnaa'iyada ama istixbaabu ziyaara sharciya iyou ku magacaaba waa kitaab marka kutubtii u dembaysay ah xabsiguu ku dhex qoray waa markii isaga la xiray ayaa kitaabkii marka uu kitaabkan buu qoray masalada ka qoray kitaabkii marka acdaa'dii ibnu taymiya haddana bannaanka u soo bixiyeen iyagii baa intay soo qaadeen ayay bannaankii keeneen day wax uu qoraya ayay yidhaahdeen marka dadkii saasuu ku soo gaaray ilaahay ku soo gaarsiiyey qidcada marka muqadamada waa maqan tahay laakiin kitaabka julligiisa ama badankiisa waa maqbuuc baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii taxriimi اlmadiinati madiina xaram yeelisteeda xarimitaankeeda ay u baab yahay caddayntiisa madiina marka inay xaram tahay qaala xadaanaa moxamed bnu kaiir huwa alcabdiyu qaala anba'ana sufyaanu wahuwa hawriyu can اlacmash can ibraahim الtaymiy can abihi can caliyin qaal maa katabna can rasuuli اllahi sal l slam nebiga kama aanan qorin xaggiisa ila alqur'aan qur'aanka maahan iyo wmaa fii hadihi saxiifati warqaddan waxa ku yaalla qaala qaala rasuulu llahi sal اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi almadiinatu madiina xaraamun waa xaaraam oo in geedaheeda la jaro in ugaarkeeda iyo xaaraam maa bayna caa'irin ilaa hawrin caa'ir buurta la yidhaha ilaa hawr nebigaa xadeeyey marka hawr marka maahan qaaru hawrkii maka ku yaalla waa hawrka in kastoo riwaayaadka badanaa hawr aysan qorin oo badanaa riwaayaadku waxay leeyihin almadiinatu xaramun maa bayna caa'irin ama maa bayna cayrin ilaa kada ilaa kada hawr ma magac dhabin bacdi shuraaxna waaba inkireenba buur hawr la yidhaha madiina kuma taalay tahay laakiin ibnu xajar wuxuu yidhi dadkii madiina wax ka qoray iyo dadkii degganaa iyo shucaradii hore kulligood waa ku gabyeenaya marka wax jira maaha in la yidhaha sax maa nebigana waaba kan sheegaya ayb xaramka marka madaniga waa muxadad waa la xadiday laakiin masaajidka isagu ziyaadada la siyaadiyaa xukmu lmasiidi calayhi bay leedahay xataa haddii xaramka madiina la dhaafsiiyo masaajidka kunkii ajar waa la helaya laakiin xaramka lama waasici karo isaga xaramka waa la xadiday faman axdaa xadaan faman axdaa qofkii ku soo darisiiya xadaan wax cusub aw amase aawaa duma muxdian mid wax ku soo darisiiyey xadadka iyo muxdikana waa adulmu waaalim dulmi qofkii ku soo darisiiyey facalayhi lacnat ullahi ilaahay lacnadiisa korkiisa ha ahaato wاlmalaa'ikati iyo wاnnaasi ajmaciin atar waada ninkii marka bidco ku dhex sameeyey ama qof yani bidco sameeyey ama qof daalima soo dumo madiine ku soo dumo facalayhi lacnat ullahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin dadka marka asxaabulmacaasi in la lacnadi karo laakiin calaa wajhi tacyiin ma ahane wasfi in lagu lacnadi karo laa yuqbalu minhu lagama aqbalo cadlun farad walaa sarfun iyo sunno midna wadimat lmuslimiina muslimiinta dimadooda iyo magantooda waaxidatun mid weeyaan yascaa biha adnaahu kan ugu hooseeya ayaa u socdo ninka ugu hooseeya wuxuu magangeliya waa la yeelaya faman akfara musliman muslim qofkii ballanta ku khiyaano facalayhi lacnat ullahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin laa yuqbalu minhu cadlun walaa sarfun farad iyo sunna lagama aqbalo waman waalaa qowman bikayri idni mawaaliihi ayb waman waalaa qowman qofkii yacni markaa qofkii qof ku xidhiiriyo bikayri idni mawaaliihi mawaalidii isaga xoraysay idinkooda la'aantiisa yacni waa inuu yidhaahdo bian yaquula muctiqun ligayri muctiqii anta mowlaayaha waman waalaa qofkii ka weli dhigto ka mowlo dhigto qowman qolo bikayri idni mawaaliihi mawaalidiisa idinkooda kayrkeed yacnii qof la xoreeyey ayaa kii xoreeyey cidaan ahayn ayuu dhahayaa anta mowlaaya facalayhi lacnat ullahi wاlmalaa'ikati ajmaciin wاnnaasi ajmaciin laa yuqbalu minhu cadlun walaa sarfun qaala xadaana bnu اlmuhanى qaala akhbarana cabdusamad qaala akhbarana hamaam qaala akhbarana qataada can abi xasaan can caliyin radia allaahu canhu fii hadihi اlqisa abu xasaankan alacraj weeyaan saduuqun rumiya bira'yi alkhawaarij akhraja xadiiثah albukhaariyu tacliiqan wamuslim اlarbaca can الnabiy salى اllahu alayh ali wasalam qaal laa yukhtalaa lama gooyo khalaaha cawskeeda walaa yunafaru sayduhaa ugaarkeeda lama bidiyo walaa yultaqadu luqadatuhaa baadideeda lama qaado ila liman ashaada bihaa qofkii naadinaya maaha walaa yasluxu lirajulin uma habboona qof an yaxmila inuu qaado fiiha madiino dhexdeeda silaaxa hub ku qaado liqitaalin dagaal dartii walaa yasluxu an yuqdaca in la jaraana ma habboona minha iyada xaggeeda shajaratun geed ilaa an yaclifa rajulun qof inuu ku calfinayo mooyaane baciirahu ratigiisa ratiga inuu daajinaya maaha in la jarjaro geedaheeda maya xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa madiina waa xaram sida makoo kale geedaheeda lama jari karo ugaarteedana maya xadiidkan baa tilmaamaya xanafiyada ayaa iyagu diidaanoo madiina way ka duwan tahay markay dhahayaanoo qofkii geedaheeda in la jaro iyo ugaarkeeda in lagu dhex ugaarsado iyo dhib malaha xadiidkii marka waxay keensanayaan yaa abaa cumayr maa facala nuqayr wiilkii abuu cumayr oo shimbirka qabsaday si uu ugu ciyaaro marka shimbirkiiba u xabistay oo ceshtay waa nooc ugaarsi ah bay leeyihin maxaa yeeley haddaan lagu ugaaran karin oon ugaar lagu ceshan karin madiina nebigu sidaa cunugaa uma uusan ruqseeyeen oo deyb u dheelaa iska sii daa ayb laakiin xadiidkaa culammadu waxay u deliishadeen waxaa dhici karta in bannaanka madiine bannaankeeda inta laga soo qabsaday shimbirkan lala soo galay madiine marka in lagu dhex ugaartaa la diidaya wax laga dhex qabta maahane bannaanka in laga keensaday dhib ma laha ama inay ahayd qabla taxriim qabla taxriimba inay ahayd aduu marka xanafiyada laguma waafaqsana xadiidkan baa deliil u ah marka imaam maalik iyo imaam axmed iyo saasay qabaan iyo imaamu shaafici laakiin haddii qofku uu wax ku dhex ugaaro mala jazaa sida maka maka haddii wax lagu dhex ugaaro jazaau sayd ayaa waajibaya saydkaa wax u dhigmo xoolaa in qofku ayaa lagu yeelanaya madiine iyado sidaas miya riwaaya imaam axmed sidaa bay leedahay iyo qowl imaamu shaaficiyo qadiima amaa qowluljadiid mayabo isaga wuxuu leeyahay ma loo qaadayo iyadu dhinacaasa uga duwan tahay mako oo geedka iyo geedkeeda haddii la jaro iyo ugaarteeda haddii la wax lagu dhex ugaarsado iyo oo lagu dilo waxba lagama rabo qofka istikfaar unba la imaado agga bannaanaansha la'aanta waa isaga mid laakiin xagga jazaau saydku waa ku kala duwanya qowl kalaa isaguna jiro dhahayo qofka sidaa yeelayo oo geedaha madiino guraayo oo jarayoo kale in inta laga qabto alaabta uu haysto iyo qalabkiisa laga qaato xadii marka uu keeni doonaa abu daawuud sacd bin abi waqaas taasaana marka nas ku soo arooray qofkii marka ku arko wax uu haysto dhan buu ka furanaa ortag buu leintaa bis jaza iyo wax kale lama sheegin qaala xadaanaa moxamed bn اlcalaa ana zayd bn اlxubaab xadaahum qaala akhbaranaa sulaymaan bnu kinaana mowla cuثmaan bni cafaan huwa majhuul اxaal qaala anba'na cabdulahi bn abi sufyaan can cadiy bni zayd qaal xamaa rasuulu اlahi sal slam nebigu waa soohdimeeyey kula naaxiyatin dhinac kastoo min almadiinati madiina bariidan bariidan min bariid hal bariid bariidku waa fogaan ay ku qiyaasan jireen laa yuqbadu shajaruhaa geeddeeda lama caleenta lagama daadiyo walaa yucdadu lama gooyo ilaa maa yusaaqu bihi اljamal waxa geela lagu yani awrta yani geela ratiga wax loo loo kaxaynayo un maahani oo lagu daajinayo maahani xadiidkan marka waa daciif ninkaa majhuul xaalka ku jiro qaala xadaanaa abu salma qaala akhbaranaa jariir yacni bni xaasim qaala xadaanii yacla bnu xakiim can sulaymaan bni abi cabdillaahi qaal ra'aytu sacda bna abi waqaasan arkay akhada rajulan nin isagoo qabtay yasiidu fii xarami اlmadiinati madiina xaramkeeda ku ugaaranayo alladii xarama rasuulu llahi sal slam nebigu uu xarimay fasalabahu iyaabahu dharkiisii buu ka siibay fa jaءa mawaaliihi dharkii buu ka qaatay inta cawrada u asturayso u daayey fa jaaa mawaaliihi dadkii lahaa buu u yimid marka fa jaaa mawaaliihi dadkii isaga lahaa yaa u yimaadeen wa kallamuuhu way la hadleen fiihi arrinkaabay kala hadleen oo dharkii iyo alaabtii aad ka qaadatay noo soo celi bay ahayd fa qaala wuxuu yidhi inna rasuula allahi sal l salam nebigu xarama hada alxaram xaramkaani waa xarrimay wa qaala wuxuu yidhi man wajada axaddan qof qofkii arko yasiidu fiihi ku ugaaranaya dhexdiisa falyaslibhu iyaabahu dharkiisa ha qaato walaa aruddu ma celinayo calaykum idinka korkiinna ku celin maayo ducmatan yani wax siin adcamaniihaa rasuululahi sal l slam rasuulku uu iquudsiiyey nebigu uu iquudsiiyey cunto uu nebigu i siiyey anu iska celin maayo walaakin in shi'tum haddaad doontaan dafactu ilaykum amanahu lacagta lacagteedaan idin siinayaa ordaha iska taban marka isagoo xadiidka un inuu ku dhaqmo rabaa marka qaala xadaanaa marka yani qowlkan marka man wajada axadan yasiidudaas yaa iyadu riwaayada dambaa ka raajixsan oo shuduud oo ku jira nakaara ku jirta meeshaa marka man yani yasiiduda jumladaas qaala xadaanaa cusmaan bnu abi shayba qaala ahbaranaa ninkuu marka geed ayuu guraayey ee ugaarsi ma samaynayey qaala xadaanaa cusmaan bnu abi shayba qaala ahbaranaa yaziid bnu haaruun qaala amba'ana bnu abi di'b can saalix mowla tawama can mowlan lisacdin ana sacdan wajada cabiidan buu hela addoomo min cabiidi اlmadiinati addoommada madiine ah yaqdacuuna jarayaan min shajari اlmadiinati madiine geedaheeda goynayaan faakhada mataacahum alaabtoodii buu qaatay wa qaala yacnii limawaaliihim dadka iska lahaaba wuxuu ku yidhi samictu rasuul اllahi sala اllahu alيh ali wasalam nebigaan arkay ayaan maqlay yanhaa isagoo reebayo an yuqdaca in la jaro min shajari اlmadiinati madiine geedaheeda shay-un wax wa qaala man qadaca minhu shay-an qofkii wax ka gooyo faliman akhadahu qofkii qabto salabhu buu leeyahay alaabta uu ku raran yahay korka ka wato qaala xadaanaa moxamed bnu xafs abu cabdiraxmaan alqaطaan qaala ahbaranaa moxamed bnu khaalid qaala ahbaranii khaarijat bnu اlxaaris aljuhaniyu qaala ahbaranii abi can jaabir bni cabdillaahi ana rasuula اllahi sala اllahu alيyh ali wasalam qaal laa yukhbatu lama jafo walaa yucbadu lama gooyo ximaa rasuulilahi sal l slam nebiga seerihii uu seereeyey oo xaramka uu ka dhigay walaakin yuhashu waa la ruxaa hashan ruxid raqiiqan jilicsan xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya muslim baa wariyey geedaha madiino xoogaa in la ruxo inaysa dhib lahayn ruxiddu dhib ma laha laakiin in la gooyo oo la jaro waa madiina makay kala mid tahay jazaa-u sayd maleeda mase ma laha khilaaf baa ku jira qال xadثna mسdd qال أخbarna يحyى xا وxadثna cثmaan بن أbي شhayبة عن بن نmayr عan cubaydاللahi can naafic can iبni cmر أna rasuul الlahi salى الlaه عalيه alي wsلم nebigu kaana yaأtii qubaa quba ayuu imaanayey maashiyan isagoo markaa soconaya waraakiban isagoo gaadiid saaran weliba maalin sabti ayuu imaan jiray marka ninka madiino jooga quba inuu soo aado masjidu qubaa safar kuma aha maxaa yeele masjidu qubaa madiino unbuu haddaba ku yaalaa xadiidka nebigana waa tilmaamaayo uu leeyahy man tadahara fii beytihi ninkii gurigiisa intu ku soo dahaaro qaato uma ataa qubaa'a masjidu qubaa yimaado safar ma aha marka masjidu qubaa laftirkiisa xataa looma safri kara marka saddexda masjid umbaa loo safri karaa quba maya qubaa marka iyadoo tabaciya hadaad halkan ka baxdo adoo masaajidka nebiga rabo haddaad madiino tagto quba waa booqo kartaa markaas laakiin halkan baad ka socotaa intaad u socotaa masjidu qubaa inaan ku soo dukado maya saddexdii masaajid ka mid ma ah sooma garanin markaa ninka madiino jooga isagu safar kuma aha masjidu qubaa waa u tegi karaa mar walba kaana ya'tii qubaa ayuu imaanaya maashiyan isagoo lugaynayo waraakiban isagoo soconayo gaadiid saaraya isagoo yani raakib oo gaadiid fuushan zaada bnu numayr wuxuu ku dara wayusallii ragcatayni laba rag uu ku tukan jiray marka meelaha madiina marka la booqanayo meelaha la booqday ka mid tahay masjidka nebiga rawdada in lagu tukada weliba a sunno si ah qabriga nebiga abubakar iyo cumar la salaamo maqbaratulbaqiic oo masaajidka meelaan u dheeraynba u jirto masjidu qubaa oo la booqdo shuhadaa uxud oo xadiidkeeda uu keeni doono intaas waa meelaha soo arooray meelaha tiro badanoo dadku ay yacnii wax uun ku sheeg sheegaan cibaada ah hadda ku xihan ma leh wabillahi towfiiq wsal allah sal ala alih wxamed wala ali